haddii bararku markaa uu dhaco wajiba waxa weya rafcuhu in la kor yeelo ayaa waajib cidda uu ku dhacay laga kor qaado saawgeedba waxaa ka mida qawaacidda qaacidada laa dara walaa diraar ka farxanta abbarar marfuuc taa culimada yidhahdaan ta ay culimada yidhahdeena bararu marfuuc bararku waa mid markaa la rafcinayo la kor yeelayo waxaa ka mida addararu laa yakuunu qadiiman bararku ma noqdo mid qadiima macnaheedu waa maxay anaa qofka haddii dhibaata la gaarsiiyo oo dhibkii weli lagu hayo lama odhanayo weligeedba waa lagu soo hayo iska daaya bararka iyo dhibaatadaasi in laga rafciyo oo markaa laga kor qaado ayaa waajiba waxaa kaloo markaa qaacido hoos imanaysa addaruuratu tubiixu almaqduuraat daruuradu waxay xalaalaysaa waxay xaramta waayo maxay xalaalanaysaa waa lidafci darar can innaas si dadka dararka iyo dhibaatada looga dafiyo laga ilaaliyo qaacidadaas iyo furuuxdeedna insha allahu tacaala waynoo iman doontaa marka bararka tusaalayaashiisu oo ay iska fara badan yihiin adiyada iyo bararka inaan la ogolay tusaale ahaan waxaa la mamnuucay oo la diiday qofkii isagoo basal iyo toon cunay in masaajka yimaado imaadana loo mamnuucay waa lidafci darar can innaas dadka si dararka dhibaato looga dafciyo ina almalaa'ikata tatacaddaa mimaa yatacaddaa minhu banuu aadam buuri rasuulka malaa'igtu waxaa dhisataa waxa bani aadamka ay dhisanayaan marka malaa'igta markaan u dhibin bani aadamka aanu u dhibin ayaa loo diiday markaa masaajidkii inuu markaa yimaado saasoo kale rawaasibuu keli yahay oo dhan waa lamid wuxuu dhihid leeyahay inkastoo maydheenkaan masaajka ciid fara badanoo dadka dhibaya raaixatu dukhaan hadalkeeda badaa siyaarka markaa urkiisa iyo duuriga iyo qaarka iyo waxa lamida xaraam iyo dadku waxaas iyada ka wareegan masaajka ilaa yimaado oo in waxaa iska daayo haddii markaa ay ka dhacdona waa inuu iska hagaajiyo oo markaa uu iska nadiifiyo sidaasoo kale waxaa tusaalayaashooda ka mideen taladaasi haddii nin kaarkiisa markaa uu guri kaa dhisanaayo ma banaano markaa guriga oo guriga kale ka sareeya daaqadihiisa oo xagga guriga in soo jeediyo oo xabaha saadasole ninkan reerkiisa iyo xaaskiisa iyo dumarkiisa halkaa laga soo daalaxdo waa inuu awdo markaa daaqada xagga ninkan soo jeegooda dararka dhirka markaa looga dafiyo qofka aasada amsiladu waa fara badan tahay laakiin waxaa ka mid ah amsilo tusaale ahaan baabka tahaarada oo kale qofkii haddii biyihi ay dhibayaan inuu tayamamo markaa uu gebagabaysto ayaa loo baneeyey lidafci darar cabdi dararka looga dafsiyo camar ibni caas radiallahu canhu xadiidka imaam muslim uu warinayo intay janaaba ay ku dhacdo iska gebagabaysto dabeetana waxaa ka soo askartooyey raggii uu sifiye rasuulku wuxu ha sallayta biasxaabika wa anta dunub miyaad sifisay saxaabadii saaxiibada adiga janaabo qaba wuxuu yidhi ya rasuul allah khashiitu calaa nafsi min alhalaak wasamictu allaha yaquul walaa taqtulu anfusakum naftaydaan halaag ugu baqday haddaan biyaha ku maydho waxaanan maqlay ilaahay oo leh naftiina hadilina saawgeed ba markaa gabagabaysay rasuulkana uu ka qasbo arrinta noocaasiya mana aanu markaa kubi jirin kuma diidin wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah fa kullu amrin arrin kastoo naaficin waxtar leh qad sharac ilaahay waa sharciyeey ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka ku soo dejiye ama calaa lisaani nabiyihi buu ku sharciyey waxyaabaha marka ilaahay uu sharciyey dhammaantooda wada manaafic ama waajiraada noqoto ama musaxabaat ama mubaaxaat laakiin waxaa dhici karta in nafcigaasi uu khalqiga u muuqdo waxaa kala dhici karta inaanu u muuqan laakiin waxaynu ictiqaadinaa ictiqaad jaazim oo go-an wax kasta ilaahay sharciyey nafc iyo waxtar inuu leeyahay lianna allaha tabaaraka watacaala laa yusharc ila lixikma ilahay waxama sharciyeeyo ilaa sharciyeyntiisaasi waxay ku dhisan tahay xikmad xikmad la-aan ilahay waxama sharciyeeyo wa kullu maa shay dhammaanteeda duruna ina dhibayana qad manac ilaahay waa mamnuucay ilaahay waa diiday marka waa laa darara walaa diraar walaa tudaaruhum ayaa ilaahay tabaaraka watacaala yii dararku marka waxa laga yaabaa inuu noqdo mid macluuma oo marka aynu garanayno ay noo muuqda waxaa dhici karta inuu noqdo markaa dararkaasi manduuran fi lcaaqiba shaygu imika sidaaynu u muuqata inaanu dhib lahayn laakiin sababta loo marxiyo loo diiday inay tahay inay caaqibo xumi markaa ay ka dhalanayso oo darar markaa uu dhalayo waxaa tusaalahaan la isweydiin karaa qofku waa loo diiday inuu markaa miatu dirham miatu dirham oo cashara uu ku iibiyo tusaale ahaan waxaa loo diiday qofkii inuu idhaahdo boqolkaa dirham baan ku amaahiyey isha markay dhamaato boqol iyo toban ise daa doonaysa doolar dhe daa doonaysa shilin somaliland waa la diiday waxaa laga yaaba qofku markuu silaawaga in yidhaahdo ayu darar fi hada dhibku ku jira muxuu yahay labadiiba way intifaaceena kana lacagaan ilahnin baa la siiyey isaga soo shaqaysa oo laga yaabo marka tobankaa weeri soo raaci inta badan inuu uga soo baxdo kana lacagtiisba muddadaa dhan ka maqnayd oo waxuu ku qabsan lahaa markaa tobankan uu leeyahay soo raaci ee waa muqaabil bay u tahay maqnaanshaha lacagta ka maqan tahay iyo masaalixda marka arrinkaas uu dhaafiyey ayu darar baa arrinkaa ku jira inuu qof sidaaba laga yaabo laakiin marka wuxuu yiri cinda ta'amul waxaa kuu caddaanaysa inuu darar ku jiro darar ku jira waxa weeyaan waxaa meesha ka baxaya wixii la odhan jiray dayn in wax la isdayniyo ayaa meesha ka baxaya oo deynku waxa uu ku dhisan yahay cala alixsaan waalfadl waa xisitar iyo iswanaagfal weeyaan xisitarka iyo iswanaagfalka ayaa markaa meesha ka baxaya waxaa kaloo markaa dhici karta in ninkan yidhaahdo kullamaa imtadda zaman markastoo waktigu uu dheeraadu sii fido tobanban ku diyaarinaysa dunuubta rabadooda kale markastoo waktigii laguli keenaad keeni weydo waxaa kugu sii kordhaya ilaa qofka marka dambe laga yaabo inay ku gaadho waxaanu taxamuli karahayn kii kalena wuxuu noqonaya min aladiina ya'kuluuna riba adcaafan mudaaca kuwa ribada cunaya iyagoo markaa aad iyo aad loo laalaabay wuxuu leeyahy sheekhu wamaca tasaawi darar wamaca tasaawi dararin darar sinaanshihi iyo wamanfaca manfaco iyo darar sinaanshihii markuu dhaco yakuunu wuxuu noqonayaa dararkaasi mamnuucan mid laysu diiday lidarci ilmaskada si maskadada markaa loo riixo oo meesha looga saaro waqaaciin hore uga hadalla waxay nidhi waxaa talaasimay darar iyo manfaco dhib iyo waxtar ayaa isku xidhnaaday oo haddii mid laga tagaba kii kale u raacaya isku xidhnaanshahoodu waa sidaa marka xaalaad bay lahayd xaalaadka waxaa ka mid ahayd in kasaa uu dhaco inay sunnaadaan maslaxa waa mufsada mutasaawiyataan sinan haadi lxaala maxayn nidhi waxaa shaqaynaysa qaacido culimada yidhahdaan dar'u lmafasid muqadamin cala jalbi lmasaalix ama dar'u lmafasid awlaa min jalbi lmasaalix mafaasida iyo simaanaha iyo dararka in la riixoyo meesha laga saaro layska fogeeyo ayaa ka awlaysan masaalix iyo wanaag in lasoo jiiso marka intii darii mufsadaas ay kugu dhici lahayd maslaxada ha kaseed ee dararka iyo mufsada markaasi ka fogow waayo dararkii mufsada caaqibadiis ayaa xun qalbiga qofka ayuu tacsiirinaya oo camalkiisa ayuu tacsiirinaya lidaalika baana shar iyo fasaad fara badani markaa kusoo xaasilaya wuxuu leeyahy sheekhu wakullu maa shay dhammaantii oo kallafahu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kallifay dadka qad yasaraa waa fududeeyey min aslihi sidii sare uu fududeeyey wa cinda caaridin soo dariye agtiisana ama dhacdo agteedana waa fududeeyey oo daraa soo dariyey qaacidadan waa qaacido culimadu ay yidhaahdaan qaacidatu taysiir ama qaacidada markaasi uu ka cabiro sheekh sacdi raxmat ullaahi calayhi manduumadiis maxaad qaacido min qawaacidi shariicati taysiiru fi kulli amrin naadahu taxsiiru qawaacidda shariicada waxaa ka mida waaweyn arrin kasta oo dadka ku adkaata in loo fududeeyo markaa waa jus iyo qayb ka mida qaacido sheekh uu sheegay oo ah wa cinda caaridin qaraa marka arrini ay soo dariso culays keensanaysaa in dadka loo fududeeyo shaygii markaa lagu kallifay oo loo khafiifiyo qaacidada sacdi uu sheegay qaybkaa dambe ayuuna ku dabaqan wa cinda caaridin qaraa laakiin sheekh bin xuseymin wuxuu sheegayaa in ashariica alislaamiya markeeda horeba ay tahay mid ku dhisan fududayn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan dadka uu ku kallifay ayaa markiisa horeba wax fududa taa waxayna tusinaysa adilada oo ilaahi subxaana wa tacaala waxa uu yidhi fi qur'aani alkariim yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay fudayd buu idinla doonayaaye culays iyo adayg iyo xaras iyo mashaqo iyo dhibaato ilahay idinla dooni maayo cibaada sharciya marka wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj millata abiikum ibraahim ilaahay wuxuu leeyahay rabbigiin diinta dhexdeeda wax culays iyo xaraj idinmuu saarin sideeda ayaa markaa ay fududa maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin yuriidu liyutahirakum ilahay markaa limisla tahaaradana wuxuu yidhi walalahaa haddaad in kuntum jirin fatahar kadibna waxaa la sheegaa tahaara bituraab oo tayamum fiiha ilahay wuxuu leeyahy tabaaraka watacaala ilaahay tahaaradaasi markuu idinku kallifo idin faray idinla dooni maayo culays iyo mashaqo laakiin ilaahay wuxuu doonayaa inuu idin daahiriyo wanaag buu ilahay idinla doonaya ilaahay baa tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay kuma kallifo ilaa inta ay karaysa mooyaane wax dadku aanay sidiisaba ka ahayn ilaahay diin uganuu dhigin wax allaale wax ilaahay diin inooga dhigay waa wax aynu karayno oo ibni aadamku ay karaan sidoodaba rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ina diina yusrun walam yashaada diina axadun ilaa halabahu diinta sideeda u fududa ma aha in adiga lagu lee fududee takhsiis beli iyadaa sideeda isaga fudud adigu ha isku adkayn ha isku adkayn macnaheedu waa maxay waxaan lagugu waajibin ha isku waajibin waxaan lagaa xaaraantimayna ha iska xaaraantimayna adigu ilaahay sharcigiisa daba soco wixii lagugu waajibiyena sidiisii u fududiyo sidiisa ula taala wixii lagaa mamnuucay lagaa xaaraantimeeyeyna inaad ka tagtaa way fududahay iskaga laakiin adigu dusha ha iska saarin waxaan dusha lagaa saarin waxaan lagaa mamnuucinna ha iska mamnuuci marka adilladaas oo dhan waxay tusinaysaa diinta islaamku iyo takaaliifteeda iyo shuruucdeeda sideedaba inay tahay mid fudud waafaxa markaynu eegnana iyo sidaa wax u dhaceen waxaynu arkaynaa in arrintaas tahay arrin xaqiiqa ilaahay tabaaraka wa tacaala acmaasha marka horeba wuxuu u qaybiyey axmaal qof walba laga rabo oo mukallafa oo joogtaa iyo acmaal asbaab leh oo marka sababteeda la helo sharci noqonaysa acmaasha qof wala mukallafa laga rabaa waxa weeyaan marka laga yimaado shahaadatayn waa afarta rukune kale afarta rukune kale asalaa siyaam azakaa walxaj qof wala mukallafa oo markaa mukallaf iyada ku ah zakadiila waxa mukallaf ku noqonaya kii xoolo sakagoysa hayay xajki waxa mukallaf ku noqonaya kii markaa mustaiic aha ee karayay qof kastoo mukallaf ku ayaa laga rabaa bal u fiirso afartaa rukun marka laga soo reebo shuruucda iyo waajibaadka islaamka ee kale waa arrimo asbaab lagu xiray oo dadkao dhan aanu kitaabkooda ku wajahnayn oonu ku socon oo markaa sababtooda la helo qofkii sababtooda laga helay laga doonayo waana sababta keensatay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu islaamka markii jibriil weydiiye u idhaahdo islaamku ashahaatu an laa ilaha illa allah ana maxamed rasuulullah iqaami salaa isaa jakaa وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا ايش وديان علماء اسلام هو دين كل سنه بس انت رسول الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لي سواء توجد تحت نار ان قال رب انت شهر الاسلام رحمه الله عليه كتاب الايمان وكنت معنا وحويا خمسا واسعا افضل بلغه اما ناس فلا اسلام وقوة يجو اسباب دار كثرا ومرك اسبابها كدي لجها لون كوا كلي وقفل ومرك على ذهب مرك الشمسة qof walba laga rabaa shayaataynka marka laga yimaado afarka kale seeda u fididii salaadii ufiirsa kulyowma leyla afar iyo labaatanka saacadood waa shan salaadood waqtigaada xisaab afar iyo labaatanka saacadood shantaas salaadood intagay ka qaadanaya wax yarna tahaaraa la waajibiyey loo tahaaro qaado biyihii ku tahaaro qaada baa labiyi haddaad weydo ciid iga tahaaro qaado haddii biyihii aad kar weydo ku dhireen ciid iskaga tahaaro qaado haddaad biyo iyo ciid labadaba weydo saas ilahay kaaga aqbalaya waxaa lamida waxa weeyaan soonkii waa soddon maalmood oo sanadkii hal mar ku soo maray waxaad u fiirsa waxa weyan zakadii ciddii xoolahoodu markaan isaab mucayan ay gaadheen qadar mucayan unbaa lagu waajibay markaasaa haddii bil bil kasta loo soo doonayaa qof kasta horkii afarta gaadhiga haysay haddii bil kasta la odhan lahaa maalin kasta bixinee dhibaatay noqon lahay laakiin maxaa yidhi sanadkii hal mar bix xoolihii way kobcayeen way korayeen og sanadki markuu neef bixiyo afartankii imisay maray xira labaatan dhalaan baa laga yaabay waxba ka dhiimaysa marka xajkii sanadkii hal mar baa laga dhigay cumrigii baan ujeedaa iyo hal mar laga dhigay intaad nooshahay hal mar xajki baa layihi markaasaa lagu weliba marka aad karto saaadi karto sidaysaas waakada saas ay acmaashaas ay fududdahay iyadoo arrinkuu sidaa yahay acmaashaas sidaa ay fududdahay ayaa haddana haddii adiga xaalad gaari ay kula soo deriso ومتقية بواقع مثلا ورقاء لقد مرة وين مركبة هنا يستقبل ويطلب كلا ما تيجي لك راه فما هو لقد مرة هو حل بيقول يريد مركبة هنا يطلب دي حالات دار عندها يكون صدر الساعة عمل في وقوع الطالب يستقبل بواقع مركبة تاعي تنابه هي البوس اللي جاي لقوه خفيفي والصلاة دي تتعلها هم هداد مركبة ونقلت المعنى دي طهارة الماء هداد يريد وعلى لقوه خفيفية ضد الكود عيدة قال لقوه طهارة قاضي haddaad tarakeeda ku tukaa lagu uri haddaad kutukan kara tarakeeda fadhiga jiga ma fadhiga kutukan kari weyda xayawaan calaa jam adigoo tiig iska tukaa lagugu yiri soomkii isaga laftiisa xaaladaha uu kugu adkaanayo laga tajiyo dad xanuunsanaysa marabu ku hayo soomku waxa weeyaan kugu sii kordhinayo ama bogsashadii dib ugu dhigayo waxaa lagu yiri waad ku afuri kartaa maalmo kala qalle haddii qofkii uu weynaaday ama xanuuna lagaba bogsan inta badan uu hayo waxaa lahaba soomin kalowna suurtagal maaha sidii iska bixi kulliga maalinkasta miskiin qoodi وهكذا هذا مسافر فهي سفر فهي كان تقول لا طلب لك المال وحل يقول مركا سافر وعدة من أيام الأخرى ما لنا كلام مركا الشيخ الله هذه حيوان حكي قف يسوي كريات إنه يصدر نالبا حتى يتحد له هذا حيوان لا دمين وعدة أكل حتى يتحد له أكل في مركا وياك وكوياك وهكذا ساسا يا مركا تخفيف لو جليل مركا أسري لواقع السمادة laakiin mashaqadu sida ay culamaa ay ku tilmaameen way qaybsantaa mashaqadu iyo dhibaatada camalka la socotaa waxay u qaybsantaa mashaqatun mu'taada oo waxa weeyaan tilaazim alcamal gaaliban wa mashaqatun gayru mu'taada laa tilaazim alcamala gaaliban mashaqo laysaga bartay oo inta badanna camalka iskala socota mashaqada caynkaasi takhsiis keeni mayso tusaale ahaan soomkii waxaanu garanaynaa mashaqo iskala socota haraad iyo gaas waa nooc min mashaqa kuwa mashaqaysta muxtaara wey inta badanna camalkaas iyadoo aan kala baxahay saasoo kale waysada biyihii waktiyada qabowga oo kale nooc min almashaqa way la socota laakiin mashaqo shuruudii caadiga ay ka baxsan maaha waa mashaqo laysaga bartay oo laysaga dulqaadan karo keeniytaas takhfiif mashaqada takhfiifka keeni sida fududayntu waa mashaqada markaa kayru muxtaajka ee shuruudii caadiga ay ka baxsan ee keensanaysa qofka camalkaaba inuu ka goor ama barkii inuu ka goor ama qofka inuu darar naftiisa soo gaaro ama maalkiisa inuu darar soo gaaro shaqada caynkaasi weeyaan waa mashaqadii labadaas way qaybsanaysaa mashaqa fi lxuduud alcaadiya makhsuus ma sanaysan mashaqa khaarija can alxuduud alcaadiya mashaqa ka baxsan xuduuda caadiga fa hadihi hiya alatii taqtadi altakfiif waxay marka culimadu timaa asbaabu takhfiif fi shariica alislaamiya asbaabta fududeynta keenta shariica alislaamiya dhexdeeda waxaa ka mid a safarka takhfiifaad fara badan baa ku xidhan safarka soo maa soomkii waa iska dayn kara salaadii waa idin gaabinaya waxaa ka mid a almarad xanuunkii xanuunkii waxa weeyaan qofki haddii soomkii uu ku dhibayo waa kan iska goynaya hadhow toole soomaya haddii waxa weeyaan biyaha ay dhibayaan waa kan iska gelagelaysanaya waxaa ka mid a waxaa annisyaan ilowga asbaab takfiifu ka mid oo wixii aad ilowdo dembigii baa lagaa kor qaadaya marka salaadii ilowdo laakiin waqti waqtigaas soonaskado haddii adigoo sooman tusaale ahaan aad ilowdo akayka wa sharif aad cunto ama waxa cabto ama jaamacta soomkaada istabi maayo waxaa kamid ah asbaabu takhfiif aljahl qofku wixii jahliga uu kaga sugnaa aanu garanahayn iyo dembi looga qori maayo waxaa kamid ah asbaabta waxa weeyaan takhfiifka waxa la yidhaahdo annaq nuqsaan qofka laftiisa ku sugan tusaale ahaan dumarku khalqi ahaan iyo abuur ahaan way uga awood daran yihiin ragga sidaa awgeed baa waxyaaba fara badan oo mashruuca fi xaqi rijaal ama lagu waajibiyey ayaan dumarkii lagu waajibin ninka waxay reerkaada inad biilisaa waa waajib laakin gabadhan laguma waajibin anaa waa daciif ragga jihaad baa lagu waajibiyey laakin dumarka jihaad laguma waajibin wahaakada addoonku naqsigaa ku jira waayo waa saksigee la iska leeyahay ibni aadamba uu iska leeyahay xooloo kale wiyii ku tasarufaya si awgeed baa waxyaaba fara badan oo qofka xorka ah lagu waajibiyey oon addoonkii lagu waajibin waxaa ka mid ah sabab takhsiiska alcusr wacumuum albalwa adayg hata shayga uu yeesho shay dadka lagu imtixaamo inay noqo haddii qofkii iminka salatulbawl uu ku dhaco kaayadii ay ka socoto waxa salaad kasta in uu weyseesta ayuun baa waajib iyadoo kaayadii ka baxaysan intaa kadib iska tukanaysa almaratu lmustaxaada baa lamida gabadha markaa dhabar furanka lahay haddii salatul naqas qaadana waa lamid salatulbawlka waxaa lamida salatu naqas haddii neefkuna ay ka socoto qof dadka qaarkoodna marka waa ku dhacda ahlulcilmigana waa la weydiiyey laakiin la xukun hal mar unbuu salaaddii weysaysanayaayo neefkiiya iska socoto ayuu iska tukanaya marka alcusru wa cumuum albalwa saas ayaa isagana markaa takfiif ugu keensada waa culimada marka ay ka warramaan anwaacda qaybaha uu leeyahay takfiifka fi shariica alislaamiya takfiifka ama waa isxaaq in qofka laga rido shayga gerigiisiida waa laruguma lahaba sida rajulu kabiir walmar'atu cajuuz iyo qofkii maradka muslimka ee in laga bogsado aan la filahayn uu hayey soonkiisa lagama dulqaadinba laga dulqaadin isqaad inkastoo bedel uu leeyahay kale waxaa ka mid ah gabadhii idaa xaadat aw naqis gabadhii hadday xaydo ama nifaas uu ku dhaco salaaddii waa laga riday sooma gebigeedii maqayri bedel ayaa laga riday ruksadu waxay noqon kartaa ruksatu markaa ibdaal in shaygii ku adkaado in loogu bedelo say ka fudud oo tahaaradii ee suurtogeli weyday waxaa loogu bedelaa qofkii tayamum waxaa ka mida ruksadii ruksatu taqdiim qofka loo baneeyo shayga inuu soo horumariyo saa jamcu bayna salaateyn jamca taqdiim fi safar oo kale ruksatu taakhiir qofkii mariidka ah musaafirka ahaa maalmii ramadaan intuu iska afuro inuu kaciddatin min ayaami ruks maalmo kale markaa u qalleeyo ruksatu tanqiis ruksaha in shaygii la dhimay dad kale qofkii markuu safro salaadii rubaaciga afar afarka in laba laba uskadaa loo dhameeyey waa ruksat tanqiis waxay jirta ruksatu ibraar wax la yidhaahdo oo ah qofkii waxa weeyaan shaygii xaaraan tahay daruura ay u qabatay waa loo xalaaleysay maysadii kale ruksatu tagyiir wax la yidhahdaa jirta macnaheedu yahay in shayga mabnigii nidaamkiisii hore adkaaday la bedelo salaaddu dee nidaam mucayan oo loo tukado leedahay laakiin nidaamka haddii loo tukan kari waayo tusaal ahaan markaa bitaal lagu jira iyo dagaal nidaamkeedii hore ayaa la bedelayo salaatul khawf salaad la yidhaahdo ayaa markaasi la tukanaya waxa yihi sheekhu fajlid u sheejiid litaysiirin fududayn bikulli dii satatin mid kasta oo adayg iyo nashaqow saaxiiba asatat ilmashaqa walaysa fi diini diintii kuma sugna alxaniif ee diin toosan min shaqatin ay min mashaqatin wa cusrin wax mashaqo iyo cusri ee adayg la yidhaahda ah raximahullah fajlid usoo tiid ataysiira fududayn likulli dii shaqatin camal kastoo adayg iyo mashaqow saaxiiba falaysa mu ahaa min fi diini xaniif diintan toosan min shaqatin ay min mashaqa wayn sharaxnay markaa qaacidada wana qaacida markaa culimada yaqaanin almashaqatu tajlibu taysiir mashaqada waxay soo jiidaa fududayn adiladeedaynu sheegnay nooca mashaqada taysiirka fududaynta keensayaynu tilmaanay waxaynu tilmaanay markaa anwaacu taysiir wataksiis iyo asbaabta markaa ruxas sheekhu markuu leeyahy falaysa fi diin alxaniif waxaa laga fahmayaa in diinta islaamka ay la gaar tahay fudaydka caynkaasi hase ahaatee adyaantii hore fudaydka caynkaasi aanu ku jirin sababed baa ilaahay wuxuu hi wayadacu canhum israhum waalaglaal alatii kaanat calayhim waxaa ilaahay tabaaraka watacaala uu ka dejinayaa cidda raacda nebi maxamed ee ka mid a qolooyinkii diimaha hore haystay culaysyadii markaa dusha ka saara wuxuu leeyahy sheekhu wamaa shayga istatacta aad karto ifcal samee shaygaasoo min alma'muur waxyaabaha lagu amray ka mida marka maadu waa mawsuula wey waayo hadday shardiyo ahaan lahayd shayla ka dambeeya ifcala ayaa sa'daa geli lahayd fafcal bay noqon lahay jawaabu shardiga marka waa mawsuula waana mafcuul macnuu wuxuu noqonaya markaa yafcal samee ma istatacta waxaad karto oo min alma'muuri waxyaabaha lagu faray ka mida waxaa hadi qaacida markaa macnaheedu uu yahay qofka wixii la faray inta uu ka karo inuu kala yimaado waxaana qaacida laga soo qaatay qawluhu tacaala faataqu llaha ma istatactum ilaahay tabaaraka watacaala ka baqda inta markaa aad kartaan iyo qowlka uu leeyay rasuulku sala allahu alay wasalam idaa amartukum bishay fa'tuu minhu ma istatactum haddaan shay idin faro inta aad kartaan markaa kala kaalaya istiqaacada markaa halka loogama jeedo istiqaacadii ahayd bimacna tawfiiq walilhaam laakiin waxaa looga jeedaa istiqaacadii ahayd salaamat alaalaat qofka xubnihii markaa camalkii shaqada uu ku qaban lahaa mar hadday u ber qabaan oo daahiran soo ka muuqata mida camalkii qaban karaya uu yahay walow yaanu tawfiiqda iyo ilhaamka ilaahay xaggiisa ka haysane wixii maamuurka ahaa ee markaa la amray inuu sameeyo ayaa waajiba markaa istitaaca ayaa lagu xidhay samaynta ma'muuraadka laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waayo nafna ilaahay kuma waajibiyo mukallafanna markaas kagama dhigo waxaanay karahayn oo awood aanay u lahayn waxaa markaa qaacidadayna hoos imanaya qofku haddii waajibkii qaybna uu ka awood dareeyo qaybna uu karo sida saxiixa intaa uu karo ayuu la imanaya laakiin taasi waxay ku xidhantahy waa waajibkii qaybsanayin waajibaadku waxay u qaybsamaan wax qaybsama oo bimacnaa kal intikaas wax kala dhici karo oo barki uu ansaxayo haddii barkii kale la waayo iyo wax markaa isku wada xidhanoo ama lala wada imanayo la wada dhammaystirayo ama waxa weyaan in laga wada tago ama bedelkiisa loo guuro ay noqonayso tusaale ahaan qofkii hadduu kari waayo atahaara bilmaa wuxuu ku tahaaro qaadanaya bifuraad ceedi waayo taasi ayaa u karaa haddii qofkii markaa uu ku tukan kari waayo faraseed wuxuu ku tukanayaa fadhi buu ku tukanaya hadduu fadhi kari waayo calaa janbin ayaa uu ku tukanaya hase ahaatee waxaa jira waxyaabahan qaybsanaysa foomkii oo kale hadduu maalinta nuskeed soomi karayo nuska kalena aanu soomi karahayn ee odhan mayno maalintii nus ayaad kartaa soomkeeda soom waayo soomkii ma kala go-ayo kadalika haddii markaa cid furo qaba lagu yeesho qof oo la dhahdo addoon xore kafaaratan oo addoonkii markaa qiimihii si bad uu hayo markii kalena aanu hayn addoonkii markaa ma raqabadii ma kala intisaafi karto ma kala furfurmi karto markaa odhan mayno barkaasi xore oo adigo qof kala wadaaga waxaa leena mar haddaad kari weyday bedelka u guur ayaaba markaa cid quro qaba bedelka markaasi ka ah haddii qofkii markaa u haysta biyo yar oo tahaarada qayb kamida u gaadhaya qaybta kalena aan u gaadhahayn oo gacar ay ku kala go-hayaan waxa waajiba horta intaa uu hayo inuu isticmaalo leanna fi istifaacatihi bay tahay intaas wuu karaa inuu isticmaalo intaasi marka ay ka goodaayo markaa tayamumki iyo gabagabaysigii uu banaanaanaya haddii waxuu wejiga ku maydho u hayo waxaaween inuu wejiga maydho weyi wejiga markuu maydho biyo halka ay ku go-aan markaasu tayamumkii u xalaaloobaya fain lam tajidu maan tayamumu ilahay inaad biyo weydaan markaa gabagabaysi haddii kale gabagabaysi markaa lama ogola wajtanib ka dheeraa buu yihi sheekhu ka dheerow alkulla dhammaan ka dheerow oo min almaxduuri shaygii markaa la xaaraantimeeyey ah shayga haddii yahay shay xaaraamu mamnuuca isaga waxaa la rabaa inaad markaa dhammaantii aad ka dheeraato waayo wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam maa nahaytukum canhu fajtanibuuh wixii aan idinka reebo markaasi ka dheeraada isaga istitaaco looma shardiyin iyo awood liannahu samaynta la samaynayo shay ee ficil la iijaadinaya waxay u baahan tahay qudra awoodda u baahanta awoodda markaasi ay u baahantayna waa laba nooc waa qudra markaa ficliya iyo qudra cilmiya takliifku labaa fardi buu leeyahy inuu cilmi ahaan qofku shaygan u karo macnaa inuu garanayo iyo inuu markaa camal ahaan shaygan fulintiisa iyo samayntiisa uu awoodo hase ahaatee shayga muxaramkaa ka tegistiisu way fududa tarku lmuxaram waa sahlin wey markii waxa laga yaaba inay kugu soo degdegto oo muxaramka o dhan sideedaa looga tegaya qofka hadday daruura u qabato ka war qofka haddii day muxaramkii daruura ay u qabato muxaramba ma hadda ilaahay isu rogaya iyo inuu shay xalaalaya qaacido gooniyana sheekhu insha allahu tacaala wuu kaga hadli doonaa markaa maadaama waxyaabaha markaa layna faray ay yihiin masaalix masaalixdii haddaynu wada taxqiijin kari weyno inta aynu ka karayno waa inuu kala nimaadno waayo waa bacd alkhayr iyo bacd lmaslaxana markaa la nimeeya macnay maslaxada iyo khayrka wax kamid a mayna wada bayacin mar haddii muxaramaadka iyo maxduuraadkuna ay tahay wada mafaasid wax mafaasida mafaasidda markaa inteeda yar iyo inteeda badanba in laga tago ayaa markaasi waajiba wuxuu leeya sheekhu wa sharcu sharcigu laa yalzamu qofkii laazim ku noqon maayo qabla alcilmi cilmi horti daliiluhu arrinkaa daliilkiisu waa ficlu lmusii salaadiisa kii xumeeyey ficilkiisa ee fafhan fahm abilqaacida sheekhu wuxuu kaga hadlayaa shareecadu qofka inaanu laazim ku noqon ahayn ilaa inuu garanayo mooyaane dadki markaa waxay u qaybsamayaan dad islaamka la aan soo gelino dibadda ka jooga iyo dad islaamay oo markaa muslimiina kuwa aan soola gelin markaa islaamka haddaana islaamka gebigiisaba aanay maqalba lam yasmacuu bihi adduunyada intay joogaan dee waa kufaar bimacnaa yucaamaluuna mucaamalata alkufaar waxaa loola dhaqmaya sida loola dhaqmo gaalada laakiin maalinta qiyaame ilaahay tabaaraka watacaala marka la hor tago mar haddaanay islaamnimadaba aanay maqalba xukunkooda waxau noqonayaa in la imtixaamo ilaahay imtixaamo ciddii markaa imtixaankaa ku dhacdaana waxaa soo baxaysa inaanu markiisa horeba khayr lahayno haddii rasuulku u iman lahayo diinta u maqli lahaana saa uu ka yeeli laha ciddii markaa imtixaankaa ku fawsta ama ku guuraysataana waxaa markaa arrinkaas uu daliil u noqonayaa haddii islaamka uu maqli laha u iman lahaana inuu sidaa ka yeeli laha markaa saasaa sanada lagu gelinaya waxaad isweydiin karta waysooka aakhiro layidhahda aakhiro maaha daaru camale waa daaru jazaa meel shaqa ay taallo maahe waa meel waxa weeyaan laysku abaalmariyo wey qaacidadaasi maaha calaa itlaaqiha mid sideeda usii daysan oo maarkaa cumuumkeeda lagu qaadanayo maaha aakhira daaru camal way tahay yowma yadcanuuna ila sujuud walaa yastatiicuun ilahay miyaan odhan sujuud baa loogu yeerimaana yu'maruuna bisujuud sujuud baa la faraya ay la yimaadaan walaa yastatiicuun kari maayaan taas markaa miyaana tusinahayn inay tahay markaa aakhiro daari camal dhinacyada qaarkood marka laga eego kadalika waxayna tusinaya xadiidka saxiixa imaamu axmed iyo keyrkiiba ay wariyeen dadkii markaa la imtixaamay kuwaan islaamkabaa maqal iyo kuwo markaa iyagoo taasaqo islaamka uu soo gaadhay i dhagaha la-aan waxbaan maqlahayn in la imtixaamayo ayuu tilmaamay rasuulka lowmeerdo naarta gala ka markaa naarta gala in looga dhigiyo dardan wasalaama ee amarkaa qaato qabow iyo nabadgeliyo ka diidana markaa inuu naartii waxa weeyaan si toosa loo gelinayo iyadoo cadaab iyo naar markaa ah markaa kuwaan islaamkaba soo gelin arrinkoosaasuu noqonaya qofka waxaa laga yaabaa inuu muslim yahay laakiin shareecada islaamku way ballaaran tahay waajibaadkeeda iyadoo waxyaabaha la mamnuucayba markaa waajibaadka aanu cilmi iyo aqoon aan u lahayn in sooba gaadhinba walam takfur lahu bibaal weligiiba kamuu fikirinba waxan inuu waajib yahay ee shaygaasi laazim ku noqon maayo oo ka tegista markaa uu ka tegey kuma dhaleecaysna ciqaabna kuma mutaysan haddii shay xaaraama uu sameeyo weligiina aanu maqal weligiina aanu qalbiga ugu soo dhicin inuu xaaraam yahay iyo jahligiisaasi macduur buu ku yahay cid markaa barta ama arrinkaa uu ka faa'idaystana aanay ag joogin haddii adillo badan baa taayna tusinaysa ilaahay wuxuu yihi tabaaraka watacaala wamaa kaana rabbuka muhlika alqura xataa yabcasa fii ummihaa rasuula rabbigaa halaagi maayo dadka tuurooyinka iyo magaalooyinka degan ilaa ilaa ugu soo dira rasuul yatluu calayhim aayaatina ku dul akriya aayaadka rabbi wamaa kaana muhlika wamaa kunaa muhliki alqura ilaa wa ahluha aalimuun qaryana lama halaagayo ilaa ahelkeeda inay dhaalimiin noqdaan mooyaane markaa rasuulkana soo diristiisa dee waxaa looga jeedaa wixii uu siday iyo fariintii loo soo dhiriyay dadka inuu soo gaado markaa rasuulka haddaan laba soo dirinba ciddii aan looba dirinin inay macduur yihiin baa tusinaysa cinda allah ciddii waxa weeyaan rasuul loo soo diray laakiin rasuulku fariintii uu siday aanay sooba gaadhinna iyaguna waa saasoo kale waana kaa tusinaya ilaahay wuxuu yidhi rusulka soo diristeeda maruu ka hadliyay rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul ilahay wuxuu soo diray rasul dadka u digaysa una bishaaraynaysa sababta loo soo diray waa maxay waa sidii dadku hadhow tole aanay xujo ilahay agtiisa aanay u helin ayaa waxay tusinaysaa aayaddu qofka rasuul aan u iman amaba waxa weeyaan rasuulku wixii uu la yimi aanu sooga gaadhin inuu ilahay agtiisa markaa xujo uu haysto wuxuu ilaahay yidhi hakada wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula cadaabi mayna markaa cidna ilaa rasuul aan u dir rasuulka diristiisana qasiga laga leeyay waa inu qofka xujadii ku uu gaarsiiyo fariintii ilaah haddii fariintii marka aanay gaadhinna waxa uu ka dhigaya sidaan loo dirin oo kale isaga mar haddaana fariintii marka aanay soo gaadhin marka adillada caamka ahi waxay markaayna tusinaysaa in ilaahay tabaaraka watacaala aanu cidna u qabsanahayn wixii aana markaa ciddaasi aqoon aanay u lahayn waxa ilahay yihi wamaa kaana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaahay qowm markaa halaabin maayo intuu hanuuniyo kadib xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaa ilaahay uu caddeeyo wuxuu ilahay kaga cabsan lahaayeen haddii marka aan loo caddayn wuxuu ilaahay tabaaraka watacaala ay kaga cabsan lahaayeen oo aanu gaadhin inay macduuriin yihiin markaa aayaddu ina tusinaysaa kadalika waxa weeyaan aayaad kale oo fara badan oo macnaha caynkaasi markaa xambaarsan ayaa ka buuxa alqur'aan alkariim waxaa markaa sheekhu halkan uu daliishaday isagoo qaacido inuu u daliishaday wuxuu ku yihi daliiluhu arrinkaa daliilkiisu waa ficlu lmusii kii salaadiisa xumeeye ficilkiisa waa ninkii markaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam ku ag tukaday oo rasuulku arkay isagoo ka tegaya rukunkii imaanka xasilitaanka salaada dhexdeeda oo rasuulka markuu u yimi uu salaamay rasuulka salaamtii maruu ka qaaday muxuu ku yihi irjic fasalli fa inaka lam tusalli salaadihii markaa hore ninkaasi qaabka caynkaasi oo u tukan jiray salaaddu aanay ku ansax ahayn rasuulka alayh salaatu wasalaam muu odhan salaadahaasi soo celi waayo dee aqoon umuu lahayn in sidaa salaadda ay kaga ansaxaysaa agu mooday waxaana taa tusinaya waa kii waladii bacasaka bilxaqi laa uxsibu hayra waxaan ku dhaartay ilaha xaqa kuga soo dirae taa aad igu aragta ad igu haysatay aad leedahay salaad ma aha midaan ahayn anigu garan maayo ee bar markaa wixii salaaddaa ka horreeyay uu tukan jiray oo dhan dee salaad saxa may ahayn fa inaka lam tusalli bay lafteeda hoos imanaysa laakiin soo celi lama odhan waayo laannahu mukalaf kumuu ahayn intaa uu garanayo markaa mukalaf ku ah intana cilmigii aqoontanaan gaadin markaa mukalaf kumuu ahayn salaaddii markaa taagneed iyadoo dee la baray waktigeeda uu joogay soo celi baa layidhi waayo sidii saxda ahayd buu imika mukallaf ku noqday oo loo sheegay waxaa saasoo kale arrinkaasina tusinaya camaar ibnu yaasir iyo cumar ibnu khataab markii iyagoo safara ay jinaaboodeen ee midkoodna ciidda uu ku gelgelmaystay midna salaaddii waa iska daayey salaaddaa markaa soo celiya lama odhan lianna sharca laa yalzamu qabla alcilm waayo sharcigaa iyo mas'aladaasi laazim iyo waajib kumay ahayn intaana ogaanin markaa horteed waxaa la mida waxa weeyaan dumarkii istixaabadu ay ku dhici jirtay dhabar furanku sida waxa weeyaan faatima bint abi xubaysh iyo umu xabiiba iyo xama iyo rasuulku sala allahu alay wasalam qaarkood markay u yimaadeen ee ay tilmaameen inay markaa salaada iska daayeen iyagoo moodaya inuu damu xaydu yahay rasuulku salaaddii ay iska daayeen ma waran soo celiye lianna sharca laa yalzamu qabla alcilm sharcigu laazimaha intaan la ogaan horteed intii dambe ayuunbu rasuulku sala allahu alay wasalam uu ka saxay wahaakada qofku haddii markaa ashyaa muxarama uu samaynayo oo aanu ogeyn ashyaada markaasi muxaramka uu sameeyey wax dembiya oo looga raacaya wax weeyaan ma jirto wuxuu leeya sheekhu laakiin hase yeeshe idaa farad hadduu ka gaabiyo fi tacallumi barashadii cilmiga fadaakaasi ka gaabiyey barashadii cilmiga maxallu nadar eedmo meesheed weeyi waa mid bimacnaa arrinkiisa laga fiirsanayo ee bal taclami ogow bimacnaa arrinka noocaasiya markaa qofka isaga shayga aan cilmi u lahayn cid bartaana aanay ag joogin barashadii cilmigana aan ka gaabin kaasi inuu macduurun bijahligii yahay jahligiisa mid loogu cudur daarayo taas iyada waa mid waxa weeyaan adilada aanu tilmaanay ayna tusisay laakiin waxaa iman kara qof cilmiga hareerihiisa uu yaallo culimmadiina markaasi ay ka ag buuxaan oo meesha looga soo dhacay tahay gaabin isaguu ka gaabiyey barashadii cilmigii waajibka kuwa talab alcilmi fariidatun calaa kulli muslim qofka wixii farbacayn ku aana inuu bartaa waajib bay inuu weydiiyo markaa ciddii garanaysa sidaa awgeed baa rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu tilmaamay qofka markaa fatwooda ama si sameeya iyadoo arrintaasi sahli u geeyey laakiin sahligiisaasi ay la socoto tafsiir iyo gaadi uu ka gaadiyo talab alcilmi inuu arrinka noocaasiyo ku dhaleecaysa yahay nimankii markaa ninkii la dakaray uu yidhi dakar baa igu yaalo biyihii haddaan isticmaalo halaag baan ka baqanaya hal tajiduuna liya min ruksa wax ruksaa may haysan bay ku yihi laa najidu laka ruksatan ee iska maydho markuu maydhay markaa uu halaagsamay rasuulku sal alay waslam wuxuu yihi qataluuhu qatalahum allah hal laa sa'aluu in lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su'aal rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay inay qatli ku dhaceen dil ana tasababu fi qatli hada rajul waxaa rasuulku sal alay slam ku yihi qatalahum allah waxaanu yihi iyagu haddaan waxba garanahayn iyay markaa cidda garanaysa weydiiyaan sahliga su-aasha ayaa dawataa waa qofki isagoo markaa cilmigii helaya su-aalla suurtagal uu ugu yahay haddii waajibkii markaa uu ka tago sahli markaa uu isagu isu sooday ku kalifay ama xaaraanti uu sameeyo sahli isagu markaa uu ku raali noqdeena u kalifay inuu dhaleecaysay markaa xadiidkaasi wayna tusinaya waxaa kaloo arrintaasi ina tusinaya jamiic aladilla ee dadka faraysa alab alcilmi shar cilmiga sharciga inay dalbaan ay ku waajibinaysa laakiin waxaa isweydiin leh sahligiisiima loogu cuur daaraya walow cilmigaa kaba gaabiyo taa mid ku dhaleecaysana ku dambaabiyo haba noqdeen masaladan gaarkee sahligu u geeyey ma loogu cuur daaraya mise loogu cuur daari maayo sheekhu wuxuu leeyahay fadaa maxallu nadar mas'alo eegma u baahan weeyaan xukum guud lama siin kara buu leyahy sheekhu ee waxay noqonaysaa qof walba iyo mas'alo walba in goonideeda markaasi loo eego marka ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin loogu cudur daari maayo laa yucdar laakiin sida saxiixa waxaynu leenahay alcudru biljahli yatajaza cudurdaarka qofka jahliga lagu cudur daaro u qaybsamaa qofka markaa gaabinta cilmiga uu ka gaabiyey uu jahliga u socday jahligaasina uu ku riday mukhaalada sharciya waxaan le dhinacaynu uga cudur daarayna waxaynu uga cudur daarayna waxa weeyaan dhinaca ah in waxan uu sameeyey huwa laa yaclam isagoo garanayn xaaraani waajibkan uu ka tegay huwa laa yaclam anahu waajib laakiin gaabinta uu ka gaabiyey barashadii cilmiga sharciga dhinaca macduurka ma looga cudur daari maayo haddaa mid dambaabay ma noqonaya laakiin haddaynu qaacida caama ka dhigan lahay inu idhaahno qof kasta oo markaa cilmiga barashadiisa gaabin ka sameeyey loo cudur daari maayo mutlaqa sida sheekh ibnu cusaymiin raxmatullahi caleyh laftiisa uu leeyahay dad fara badan ama aktaru cawaamir muslimiin way kufri lahaayeen casrigeena kaas aladiina waxa weyan yadcuuna gayr allah yastaciisuuna bigayr illah yastaciiduuna waxaweyaan bigayr illah wahakada waxa weeyaan yaquufuuna bilqubuur takimo kuma jira inay taksiis ka sameeyeen talab ilcilmi sama wala ninka maanta hargeysa jooga masaajidoodan walilahi alxamd baa lagu akrinaya inay leeg tahay
ku dadaalo sidii markaa uu uga dheeraan lahaa wuxuu leeyahy sheekhu wamaa nuhiya wamaa shayga nuhiya canhu la reebay oo min atacabudi cibaadooyinkii ka mid a aw hayrihi ama aan cibaado ahayn ee mucaamalo ah afsidhu inuu faasid yahay ku xukum laa taraddadi ha ka noqnoqon arrinka noocaasiya inaad fasaad ku xukumto adi waa qaacida usuuliya maha qaacida fiqihiya هذه القاعدة هو قاعدة أصولية معها قاعدة فقهية قواعد أصول الفقه كمثل وقاعدة مركزية النهي يقتضي الفساد نهي غير ريبتان كشيء اللي يتكرر على وحو كان صلاة شيء اللي يتكرر على عبد الله السمعية إنه نقنية شيء قاعد شيء فاسدة بمعنى أنا صحيح عبادة هذه الإرادة عبادة فاسدة معناه يدوح ويان لا تبرأ بها الذمة walaa yasqutu biha asalab dadna waa shay cibaado faasida waa cibaado qofka dimmadiisa aanay beri ku noqon ahayn salabkii iyo doonidtii laga doonayeyna aanay kaga dhac ahayn salaanin baa wuxuu tukaday salaadii duhur wuxuu ku tukaday bilaaweys biduuni tahaara isagoo mustaiic oo tahaaradii markaa kara qofka caynkaas iyo salaadiisu waa faasid baynu leenahy waa faasid macnaheedu waa maxay dimmadiisu beri kamay noqon oo weli salaadii duhur waa lagu leeyahy salabkii iyo doonistii laga doonayey lalahaa salaada duhur tukana ka dhici maayo weli waa daba taagany mucaamalada markaa haddii la idhaahdo haadihi waa mucaamalatun faasida ay laa yataratab alaaharu almaqsuudu min caqdiha weeyaan macnaheedu waa mucaamalo faasida haddii la idhaahdo ujeeddadii laga lahaa ayaan ka rabti maayn weyaan macnaheedu ujeeddadu qofkani markuu caqdigan sameynayo guntayo u ka laaban ka rabtimay tusaalahaan bayc muxaram uu ninku iibiyey boqol doolar buu wuxuu ku iibiyey laba boqol oo doolar baycaasi waa bayc faasida baynu leenahay oo ribowiya waa faasid macnaheedu waa maxay bimacnaa afarkii iyo ujeeddadii laga lahaa baycaasi ka ratibni mayso ujeeddada laga lahaa maxay ahayd mulki bay ahayd inuu kana boqol qaato kana laba boqol qaato mulkigi ka ratibmi maayo oo kaa labada boqol markaa jeebka gashaday labadaa boqol ma aha min mulkihi waa shay uu ku haysto kasbi iyo xaaraan buu ku haysto kadalika haddii la nikaaxaas waa nikaax faasida maxay tahay markaa macnaheedu maana laa yataratab alaharu almaqsuudu minhu ujeedadii laga lahaa caqdigaasi ayaan ka ratib ahayn bimacnaa haddii nikaax faasida gabadhii ninkii xalaal uma noqonaysa weeyaan hadduu doonayo ha iska korkoro laakiin xalaal uma hadle sharcan ka kale afari ka ratibi maayo waaqican laga hadli maayo sharcan baa laga hadlaya waaqica waa laga yaaba ninku inuu doolarkii ribada halkan iskaga guro oo haysto u leeyahy wax xoolahay laakiin sharci ahaan xoolihiisii maaha ninku gabadhii oo marka aanu nikaax saxiixa ku haysan inuu iska haysto waa laga yaaba oo uu leeya waa gabadhayda oo firsanayo laakiin sharci ahaan mar hadduu nikaaxu nikaax faasida yahay dee gabadhiisii ma walow isaga hawba arku ha aaminsanaado inay gabadhiisii tahay marka qaacidadan waxay ka hadlaysaa shayga haddii nahyi uu ku soo arooro laysu diido ama shaygaasi cibaado ha noqdo ama mucaamalo ha noqdee haddii shaygii layska nahiyey ee laysu diiday qofka uu sameeyo samayntiisaasi inaan waxba ka ratib mahayn oo waxaan jirin oo kale ay tahay samayntiisaas oo fasaad lagu xukumayo tusaalahaan cibaadaad waxaa jira dadka loo diiday ayo cibaada oo aanay diinta islaamku sharciyeyn oo kitaabkii sunnada aan ku soo aroorin haddii qofku uu sameeyo cibaadaas maxay noqonaysaa waa cibaadatun faasida waayo asalku waxa weeyaan inay cibaadaadku yihiin manhiyun canhu oo dadka loo diido laga reebay am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihi illah man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad iyakum wamuxdathaati lumuur faina kula muxdathati bidca wakula bidcati dalaala hada waa nahyi reebitaan laysu diidayo cibaadadii ilaa inta sharcigu ka ogolaaday mooyaane markaa cibaadaan islaamku ka sharciyen qofka sameeya cibaadadiisaas maxay noqonaysaa waa cibaadatun faasida kadalika cibaado sharci ahay wakti laysu diidey qofka hadduu sameeyo cibaadadiisu maxay noqonaysaa cibaadatun faasida tusaale ahaan naha nabiyu calayhi salaatu wasalaam can sawmi yawmi alciidayn rasuulku wuxuu diiday oo u reebay labada maalmood ee ciidda in la soomo qof baa soomay markaa maalmihii ciidda soomkiisaasi muxuu noqonaya faasid waayo waa soom markaa la iska nahiyey oo laysu diiday kadalika waxa weeyaan waktiye waxaa jira salaada laysu diiday sooma saddexda wakti waktiyey salaada laysku laysu diiday ayaa qofku wuxuu iska tukaday sunatun mutlaqa sunna aan sabaab lahayn waajibna tukan maayo sunno sabaab lana tukan maayo laakiin wuxuu tukanayaa sunno mutlaqa oo iska sii daysa salaadiidaas maxay noqonaysaa salaatun faasida ayay noqonaysaa cibaado mashruuc ahayd ayaa qofku markaa isagu uu ku sameeyey tabdiil takyiir buu ku sameyey waxbuu ka bedelay ama wuxuu markaa sameeyey waktigeedii wakti aan ahayn waxay noqonaysaa markaa cibaadadaasi cid faasida salaadii duurba waxa uu tukay tusaale ahaan sagaalkii subaxnimo salaadiis waxay noqonaysaa waa salaatun faasida mucaamalaadkiina waa saas oo kale waxaa jira in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu diiday tusaale ahaan baycu rutab bitamr ilaa suurada suurat alcaraaya la yidhahdo mooyaane laba nin baa markaa bayc noocaasi ayay sameeyeen timir markaa qallashay bimacnaa biyo ay ka baxeen iyo timir rutaba ayay isku bade isku kala bedesheen midda macnaa sii kala u qaatay baycodaas wuxuu noqonaya baycun faasi waaye nahyi baa kusoo arooray bayciibaa wuxuu noqday baycu lqarar salaanin baa wuxuu nin ka idiye kalluunka badda ku jiraan soo qabanayaa buu eegey ama shimbiraha hawada duulaya ama waxa weeyaan ugaadha kaynta daaqaysa ee aan soo qaban doono goraygaan dili doono waxa weeyaan subag aan ka shiili doono iga sii ibsa buu yidhi waa baycu lqarar moog waa muxaram baycaasi aan sixi maayo wixii laga kala qaatay waa in waa in laysu celiyo nin baa tusaalahaan wuxuu iibiyey laxmu kinjiir hilib doofaar buu iibiy ama khamri buu iibiy waa baycun manhiin maxaan soona waa bayc laysu diiday baycaasi ansixi maayo waa bayc markaasi faasida oo mamnuuc ah wahaakada waxa weeyaan haddii waxa weeyaan shay ribowiya shay ribowiya lagu iibiyo macanasaa iyadoo midkood markaa dib loo dhigayo boqolkan doolar waxa weyaan ii sarif buu yidhi oo lacag somalilaana igu sarif boqolka doolar gurigeyga yaale aan keeni doono ama si ay ku jirta iyo dambiyada in noqotaa loo baahay masalada aada uguma baraarugsan waxa weeyaan dadkeena masalada sarif boqolka doolar hebela guriga ii yaala ama aan shako usii qaadan qaadan doono ii sarif buu leeyahy sarifku iminka qaadanaya boqolkii doolarna meesha ma yaala laabudda waa in noqoto taqaabud waa inu jirto oo waa kan boqolkii doolar ee ii sarif waa laba tiisyo kala duwan labadan lacagiyo waa ribowi labaduba laba tiisyo kala duwan mar hadday yihiin tafaadulku waa caadi inay dheeraadaan lix boqol iyo siyaada dee boqolaad ku sarifana laakiin maxaa shardiya taqaabud iyo dembiyad rasuulku muxuu yihi faida ikhtalafat hadi asnaaf fabiicuha kayfa shi'tum ida kaana iyo dembiyad haddii asnaaftu ay iskhilaaftay kala duwan tahay sidaa doonaysaan uu yidhi maana xagga kala badintii kala yaran ida kaana yadan biyad waxaa shardi waa markaa in taqaabud meeshii uu jiro markaa sheekhu wuxuu leeya wamaa shayga nuhiya canhu la diiday ee min atacabudi cibaadooyinkii kamida aw gayriha ama aan cibaado ahayna mucaamalaha afsidhu fasaad ku xukun laa taradadi arrinkaana ha ka noqnoqoni wuxuu leeyahy markaa sheekhu fakullu nahyin diidma kasta oo caada u noqday lidawaati ashyaada laftooda u noqday aw lishuruuطi ama shuruuda u noqday sayaati waa iman doonaa mufsidan xaalow yahay mid fasaadinaya nahyigaasi wixii markaa layska reebay waxaa halkana sheekhu uu tilmaamayaa goorma ayaa nahyigu keensanayaa mataa yaqsudi nahyi fasaad nahyigu goorma ayuu fasaad keensanaya hadi lmasala waa masalo culimadu ay isku khilaafeen hase haatee waxa weeyaan sheekhu waxa uu leeyahay nahyigu wuxuu fasaad keensanayaa laba jeer mara koowaad waxay tahay ida kaana nahyu caa'idan ilaa daati shay hadduu nahyigu u noqonayo shayga laftiisa oraa shaygaasi waa mamnuuce iska daaya nahyiga shayga laftiisu buu noqonaya muksama shaygaa markaa nahyigu u noqday laftiisu haddii la sameeyo waa shay faasida ama cibaado ha noqdo ama mucaamalo ha noqdeen waa ku imika an sheegayna naha rasuulullah can sawmi yawmi xiidayn nahyigu muxuu noqonayaa soomka laftiisa ayuu noqonaya kadalika waxa weeyaan marka naha rasuulullahi can bayci alqarar nahyigu wuxuu unoqonayaa bayca laftiisa kadalika marka ilaahay tabaaraka watacala u leeyahay ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumca fascaw ila dikri illahi wadaru lbayc wadaruu waxa weeyaan waa amar salbiya nahyi buu faaidaya amarka salbiga haguu noqonaya marka nahyigaasi bayca laftiisa ayuu noqonaya marka haddii nahyigu u noqdo shayga laftiisa wuxuu keensanayaa maxay fasaad salaadii baa laysu diiday bacda subx xataa tatluca ashams wafii waqti dahiira waxa weeyaan bacda alcasr xataa taqruba shams nahyigaa salaada lafteeda ayaa markaa u noqonaya waxaa markaa ay noqonaysaa in salaadaasi la tukadaa waktiyadaa la tukadaa salaad taa sidaa ay noqoto saanay fara lahayn ama min dawaati lasbaab aanay ahayn markaa taasi sheekhu isagoo tilmaamay wuxuu leeyahy fakullu naayin caada lidawaat dawaadda marka waa inagaa tusaalaynay aw lishuruud waxaa laga yaabaa shayga laftiisa inaan laysu diidin oo shaygu laftiisu yahay shay mubaaxa oo banaan ama ya shay mashruuca ma'muumin bihi dadka la faray laakiin shuruuddiisiiba waxaa qofku uu geliyey shay muxarama fardigiisa tusaale ahaan iminka waxa weeyaan waxaa jira wuxuu leeyahay nikaaxu shuruud bay wuxuu leeyahy shuruud cibaadaadku waxay leeyihiin shuruud bay leeyihin haddii nahyigu markaa sharku lcibaada u noqdo cibaadada shardigeeda oo shardigii cibaadaduba u noqdo manhiyun can mid laysu diiday ama uu noqdo nahyigu sharku lmucaamala mucaamalada shardigeeda u noqdo toora tusaaleedu wuxuu noqonayaa tusaale ahaan sitru lcawra waa sharku min shuruud salaa nin baa cawradiisu wuxuu ku asturay mariyo xaaraana oo cid markaa uu ka xaday ama xoog uu kaga qaaday amaba se wuxuu cawradiisu ku asturay xariir isagoo nina iminka salaadiisa miyaa la nahiyey ninkaa salaada duhur baanu tukanayna salaada duhur ninkaa miyaa loo diiday laakiin salaada shardigeedii oo ah sitru lcawra ayuu nahyigelaya soo ma wala leeyahy war waa xaaraan bay kaa tahay inaad cawradaada marka aad ku asturto shay muxarama oo mamnuuca ado shay markaa xalaala gelaya marka cibaadada caynkaas oo kale maxay noqonaysaa mid faasida ayay noqonaysaa kadalika waxaweyan haddii mucaamaladii shardigeeda uu noqday nahyigii waxay noqonaysaa mucaamalada lafteedii mid faasida markaa mufsidan waa xaal buu leeyahy sheekhu sayati markaa yati ficilkaasi ayaa markaa xaal ay u tahay faacilkiisa ayaa laga xaaleeyey siimkana waxaa loo keenay oo sayati loo yihi litaxqiiq oo asalku waxa iska ah in la yidhaahdo fakullu nahyin caada lidawaati aw lishuruuطi yati mufsidan wuu imanaya isagoo ah xaalo u yahay nahyigaasi mid mufsid wuxuu leeyahy sheekhu waa id waa in yacud hadduu u noqdo nahyigii likhaarijin shay ka baxsan shayga daatadiisa ama cibaada ha noqde daatadu ama mucaamalo ha noqdee kalcimma sida cumaamadii oo kale falan yadira shaygii dhibi maayo ee fafhaman tafhamana alcilla cillada iyo sababta iyo xikmadda iyo ujeeddada laga leeyahay fahm nahyiga waxaynu tilmaanay hadduu shayga laftiisa u noqdo inuu fasaad keensanayo shaygaas shay faasida u noqonayo ma cibaado noqdo mucaamala ha noqdo hadduu shayga shardigiisa u noqdo inuu saasoo kale fasaad keensanayo laakiin nahyigu haddaanu shayga laftiisa u noqono shayga laftiisa laysuma diidin shardigiisiina muu noqon mid nahyi ku soo aroor laysu diiday ee wuxuu u noqonayaa waxa weeyaan nahyigii shay shaygan ka baxsan oo khaarijun canhi ah dabadda ka ah nahyigaasi markaa fasaad keensan maayo tusaalihiis waxa weeyaan buu kuleeyahay sheekhu nin baa waxa weeyaan salaad buu tukanaya salaadii duhur buu tukanaya salaadaa duhur mu wax nahyaa kusoo arooray waayo shuruuddeediina kuma jiro shardi nahyuu kusoo arooray oo tusaalahaan tahaaradii wax nahyi kusoo arooray kumuu samayn cawradii kumuu asturin shay mamnuuco muxaramu nahyi kusoo arooray laakiin cimaamad xariira buu xidhan yahay cimaamatun min xariir iminka nahyi baa meesha jira soo maha diidmo ninkaa loo diidan yahay inuu cimaamad xariira xidho laakiin nahyigaasi salaadii miyuu noqonaya waa maya de salaada shuruuddeedii miyuu noqonaya oo dee sitru ra'si madaxa in la asturaa min shuruudi salaad maaha de muxuu noqonayaa shay salaadii ka baxsan sidaa awgeed salaadii waxba yeeli mayso xidhashada ninkaasi uu xidho cimaamad xariira ama cimaamadu soo xaday ama cimaamad waxa weeyaan cid xoog uu kaga qaado sideeda ayuunbuu ugu dambaabsan yahay oo nin xaaraan sameeye u yahay laakiin salaadiisi waxba yeeli mayso waayo nahyiga ayaa wuxuu noqday shay khaarij waxaa markaa iyaduna meesha imanaysa hadduu ku tukado fi daari almaktuuba culimadooda isku khilaafaan dhulu xoog ku haystaaba inuu ku tukada salaadiisi ma ku ansaxaysa suurada la isku khilaafo culimada qaarkood waxay leeyihin nahyigu u noqon maayo salaada lafteeda uu daartaa maktuubada ku tukanaya shardigeediina markaasi u noqon maayo saa uga tasixu salaatu fi daari almaktuuba maca lismi isagaa mid ku dambaabsan haysashada daartaa u haysta laakiin salaadiis waxba yeeli mayso culimada qaarkoodna waxay leeyihin may salaada lafteedii buu nahyigu markaa u noqonayaa oo mar kasta waxa weeyaan markuu istaago istaaggaasoo salaada ka midi oo mid mamnuucade ila inuu meesha dhex istaaga looma ogoleen markuu rukuuco intaa dhulka aanu lahayn uu ka buuxiyey waa mid aan loo ogolo in shareecadu ay diid- u diidan idan rukuuciisina mid manhiyun canha bay noqoto markuu sujuudo intaa markaa dhulkii uu ka haystaa waa in shareecadaanay u ogolayna u diidan tahay markaa sujuuddiisii iyo atixiyaadkii yar iyagana nahyiga oo noqonaya markaa mas'aladan sheekhu san u kala tafsiiriyey ishkaalka u weyn wuxuu kaga yimaadaa goormaa la odhanaya mataa yuqaal anahu annahu yacuud ila daat aw ila shart aw ila khaariji taasi culimada isku khilaafaya jumhuurta waxay ku tegeen in sidan la odhanayo nahyigu idaa caada ila daat inuu fasaad keensanayo idaa caada idaa caada ila shart inuu fasaad keensanayo idaa caada ilaa shayin khaarijin can idaat walaysa min shuruudiha inaanu fasaad keensanahay laakiin ishkaalku muxuu ka imanaya goormaa la odhanayaa daatadii buu noqonaya iyo goormaa u noqon maayo goormaa la odhanaya shardigii buu noqonaya goormaa la odhanaya u noqon maayo khaarijin can weeyaan taasi ayaa markaa ishkaalkii khilaafkii ka qaban walaaslu asal waxa u ah fil ashyaa ashyaadii dadku ay isticmaalayeen waxa asal u ah xillun inay xalaal tahay ilaa daliil xaaraantimeeye la helayo wamnac diid cibaadatan cibaadana diid sharcinimadeeda ilaa biidni shaarici shaaricin ogolaado mooyaane halkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa qaacidada macruufka qaybta hore beytkan alaslu fi lashyaa alibaaxa ashyaada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu abuuray ee la isticmaalo ama ha noqdaan wax la cuno ama wax la cabo ama wax la gashado waxaa asal u ah inay tahay mubaax mid bannaan oo xalaala asalka caynkaasiyana laga rari maayo ilaa la helo daliil shaariica ka soo arooro asalkaa ka raraya sidaas ayaa markaa aimada badankooda ay ku tegeen waxaa qaacidadaa hore markaa daliilkeedu yahay alaslu fi lashyaa alibaaxa qawluhu tacaala huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica ilaahay wuxuu leeyahay rabbi waa ka idin abuuray wax allaala waxaa dhulka dushiisa yaalla aayaddani laba weji bay naga tusinaysaa alaslu fi lashyaa inay tahay alibaax wejiga koowaad waxau yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ashyaadii waxa uu nisbeeyey ama uu u tiiriyey dadka lakum buu ilaahay yidhi laamtaasi ama waa tamliik bay faa'iideynaysaa ama takhsiis anaa idinkaa laydin mulkisiiyo laydi siiyey ama idinka ayaa ay idin gaar tahay si aynu nidhaahnaba waxaa laga qaadanaya markaa inay mubaax iyo xalaalo tahay mar haddii la idinka ayaa iska leh qofka mulkigiisu waa u xalaal haddii la odhaha idinka idin gaar tahayna taksiiskaasi wuxuu faa'iideynaya loo gaar yeelay inay xalaalo tahay waxaa kaloo aayadda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inoogu sheegay qaab ay ku jirta imtinaan manna sheegan inuu ilaahay dadka ugu manno sheeganayo abuurka u abuuray makhluuqaadkaasi faraha badan ee isticmaalaan imtinaankana waxay culimmadu yidhahdeen haayatuhu alibaax haddii shay cid loogu manno sheegto la yidhaahdo waxaasaan ku siiye waxaasaan kuu suurtageliyey macnaheedu waxa wey waxaasi inuu bannaan yahay oo xalaaloo yahay marka ilaahay marka uu yidhi waxaan idinku manno sheeganayaa inaan idiin abuuray wax allaale waxa dhulka dushiisa yaalla taa macnaheedu waxa weeyaan inay ku intifaaci karaan waayo qofku waxaanu kuba intifaaci karin oo mamnuuc ka ah in markaa loogu manno sheegtaa wax macnoo ay samaynaysaa ma jirto bal waa macno darra weeyaan waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi qad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu idiin kala dhigdhigay wixii laydinka xaaraantimey laydinka mamnuucay macanaa markaa asalku waxa weeyaan in ashiyaad mubaax tahay wixii xaaraam ahaa iyunbaa markaa sidii isaga loo caddeeyey oo sidiisa markaa loo kala dhigdhigay qul laa ajidu fii ma uxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamu ilaa an yakuna maytatan ilaa akhiri laaya waxa ilaahay uu ku leeyahay rasuulka waxaa tidhaahdaa waxyigan loo waxyeelay ka heli maayo shay mamnuuca ilaa ashyaada marka aayadda lagu sheegay mooyaane ashyaadii kale waxaa salaa inay tahay mid mubaaxa markaa khalqiga waxa weeyaan u bannaan markaa marka la leeyahay alasl fi lashyaa alibaaxa ashyaada halkan loo jeedaa waa alashyaa alatii fiiha manfaca waa ashyaada manfaca iyo waxtar leh ama hadduu yahay shaygu gebigiisu waa madaro iyo dhib taagan oo wax manfaca iyo wax waxtari aanu ku jirin isagu waa xaaraam weeyaan walow daliil gaariba yaanu ku soo aroorini haddii shaygu waxa weeyaan uu dhibaatana leeyahay waxtarna leeyahay oo waxtarkiisu markaa uu ka yar yahay dhibaatadiisa oo dhibaatadiisa iyo madaradiisu ay badan tahay markaana mamnuuc buu noqonaya markaa qaacidadu waxay ka hadlaysaa waxa weeyaan alashyaa almuntafac biha ashyaada lagu intifaaco ee waxtar kale waxay yidhaahdeen markaa usuuliyiinta iyo culimada qaarkood alaslu fi lashiyaa waa almanc ashyaada waxaa asal u ah inay mamnuuc tahay in la isticmaalo ilaa wixii uu daliil baneeye mooyaane waayo waxa yidhaha ashyaada ilaahay baa iskale waa mulkullah atasaruf fi mulki lgayr ma laa yajuuz ila biidn cidna mulkigeeda in lagu tasarufo ma banaana ilaa in ogolaasho laga haysta mooyaane marka intii ilaahay ka ogolaaday ayuunbaa ka banaan bay yidhahdeen qawlkoodaas waa daciif laba dhinacba dacfigiisu wuu ka muuqdaa dhinaca koowaad ilaahay mulkigiisa iyadoo ah ilaahay baa tabaaraka watacaala iyo dadka u ogolaaday iyadoo mulkigiisiia huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica waa talabaadee atasarufu fi mulki lgayri an yajuuz oo laa yaxrum cala aliطlaaq cid kale mulkigeeda in lagu tasarufo la isticmaalaa maaha mid walba mid mar walba xaaraana haddii ciddaasi ay ku ogolaato waa xalaal haddii markaa ogolaasho cad ba aanad ka haysan laakiin wax dhibaato haba yar haddii kasoo gaadhaya aanay jirin ciddaasina aanay dhibsan ahayn markaa xalaal buu noqonaya ilaahayna tabaaraka watacaala waxay ka dhibaysaa ma jirto manaaficda iyo makhluuqaadka markaasi uu abuuray in khalqigiisu ay isticmaalaan oo ay ku intifaacaan haddii markaa shay laysku qabto ma xaaraan ba mise waa xalaal qofka yidhaahda waa xaaraam ayaa daliil la weydiinaya waayo asalkiiba waxaa sheegay inuu yahay mubaax qof kale waa xalaalla asalkiibu ku taagan yahy waxaanu daliishanayaa adilada caamka ah ee tusinaysa alasl filaasiya inuu yahay alibaax sida awgeed ba wuxuu ihi sacdi raximah llah walaslu fi caadaatina alibaaxa ma lam yarid saarifu alibaaxa caadaadkeenna iyo waxyaabaha aynu isticmaalayno waxaa asal ah inay tahay mubaax inta aanu soo aroorin daliil markaa ibaaxadaasi ka saaraya ashyaadii iyo asalkeedu uu ibaaxo yahay haddana waxaa jirta ashyaa iyadoo asalkeedu ibaaxo yahay ibaaxo labaad u baahan tusaalahaan alluxuud hilibka waxaa asal ah inuu xalaal yahay ilaa wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey mooyaane kadalika ilaahay tabaaraka watacaala raggii uu u xalaaleeyey dumarka hase ahaatee ibaaxadaasi guud qofku kuma banaysan karo hilibkii iyo dumarkii wuxuu u baahan yahay wax labaadoo u banneeya hilibkii waxaa loo baahan yahay isagoo markiisa hore mubaaxa oo la cuni karo ilaa wixii dee la xaaraantimeeye mooyaane ibaaxo labaad baa loo baahay oo tadkiya in la gowraco tadkiya sharciya dumarkii iyadoo ilaahay tabaaraka watacaala ragga uu abuuray oo u baneeyey haddana waxay u baahan yihiin raggu ibaaxo labaad banayn labaad oo ah in markaa shuruudii nikaaxu la helo oo ay dhamaystiranto oo wax gabadha markaa ka mancinayo gaari meesha aanay oolin si awgeed baa waxa uu yihi sheekh sacdi raximah ullah walaslu fi alluxuumi waaladaaci wannafsi waalamwaali lilmacsuumi taxriimuha xataa yajii'a alxilu fafham hadaaka allahu maa yumallu asal waxa waa buu yihi hilibkii iyo markaa farjigii dumarku inuu xaaraam yahay ilaa u xalaalayaa uu imanaya sidaas oo kale qofkii naftiisu ay macsuumka ahayd asal waxaa naftiisu inay xaaraam tahay in la jaraa ilaa wax banneeye la helayo qofka xoolihiisa waxa asal u ah in la isticmaala inay mamnuuc tahay ilaa wax xalaalayo la helayo oo sharcigu uu banaynayo ama isagu uu ku ogolaanayo marka ilaa daliil baneeye la helayo xaaraan bay ashyaadaasi baaa ku tahay buu leeyahy sheekhu sida awgeed haddii iminka waxa weeyaan neef xoolaa oo la gowracay aynu aragno cidda gowracdayna aynaan garanahayn bilaadkaasina uu yahay bilaad gaalo ama gaalo iyo muslimiin ay ku wada nool yihiin asalku waxa weeyaan hilibkaasi inuu xaaraam yahay lannahu asalkiibaa wuxuu yahay neefka hilibkiisa inaan la cuni karin ilaa gawrac sharciga in la gawraco mooyaane gawricii sharcigaha in la gawracayna imika ma ogin ee ka saari lahaa shayga markaa xurmadaa marka asalkiisu baamu ku yahy laa yajuusu aklu dumarkii haddii waxa weeyaan ninkii gabadh maxaarimtiisa ka mid i dumar yar oo tuulo yar tusaale ahaan jooga ay kaga dhex khaldanto waxay culimadu laa yajuus inuu tuuladaaba ka guursado waayo sii dee waxa weeyaan uu guursadaba waxaa looga baaqo qabaa inay noqoto uktuhu ama gabadhii markaa ka mid ahayd maxaarimtiisa walasru fi lashiyaa'i xillun wamnac buu uri sheekhu diid cibaadatan cibaadana diid ilaa biidni shaarici ashiyaadii markaa lagu intifaacaya waxaa ka soo horjeeda cibaadaadka cibaado waxaa looga jeedaa maa yataqarabu bihi ila allah waxa ilaahay loogu dhowaanayo wayutadallalu lahu oo ilaahay tabaaraka wa tacala la isugu dulaynayo cibaadana waxaa la dhahdaa maa yuxibuhu allahu wayardaa waxa ilaahay uu jecelyo raalli uu ka yahay maca gaayati alxubbi waatadalluli waatacdiim iyadoo shaygaas samayntiisa ay la socoto in marka la samaynayo ilaahay la isu dulaynayo ilaahayna la weyneynayo jacayl ilaahay loo qabaana qofka uu geynayo taasaa cibaado ladhaha cibaadada iyada albaabkeedu wuu xidhan yahay buu leeyahy sheekhu ilaa biidni shaarici shaaricu inuu ogolaado mooyaane wa alaslu fi lcibaadaat waa alman xataa yajiya idnu shaaric cibaadaadka iyaga asal waxa u ah inaan ilaahay shay cibaado looga dhigan karin ilaa shay sharcigu ogolaaday mooyaane waxaa arrinkaasi u daliila qawluhu tacaala am lahum shurakaa sharacuu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi illah waxay leeyihin kuwa shurakaa oo u sharciyeeyey diin iyo cibaado ilaahay aanu ogolaan marka haddii qofkii markaa cid kale ay cibaado u sharciyeyso aanu ilaahay tabaaraka wa tacaala ogolaanin waxaa taasi markaa ay tusinaysaa inuu shurakaa markaa qofkaas uu yeeshay sidaa awgeed baa rasuulku sala allahu alay wasalam uu diiday alixdaad fi diin diinta in wax lagu soo dariyo diinta in wax lagu soo dariyo waa maxay waa cibaado aan ku sugnaan kitaabka iyo sunnada inuu qofku la yimaado wuxuuhi rasuulku waiyaakum muxdathaati alumuur iska ilaaliya cibaadaadka waxyaabaa ilaahay la doonaya in loogu dhowaado ee lala soo dariyey shareecadu marka aanay layman fa ina kulla muxdathatin bidca shay kastoo lala soo darriyo o lasoo cusboonaysiiyo shareecada aan ku imana cibaado laga dhiganaya waa bidca buu markaa rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi rasuulku man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fawarad qofka diinta iyadaa ku soo dara waxaan ka mid ahayn oo uu doonaya inuu ilaahay ugu dhowaado waa lagu radinaya laga aqbali maayo man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa rad qofka sameeye cibaado aan sunnadii nebiga waafaqsanayn calayhi salaatu wasalaam waa mid lagu celinayo laga aqbalahayn niyadiisa wanaagsan markaa cibaadada sharci ka dhigi mayso jacaylka ilaahay uu qabaana cibaado aan ilaahay sharciyeyn sharci ka dhigi maayo waxaa kaluu yuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakhayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu alay wasalam hadyi iyo waddo ilaahay loo maro raalli ahaantiisa iyo jannadiisa iyo naciimkiisa waxaa u khayr badan sii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam mid kale khayr markaa kuma jiro dariiqo kastoo raba in ilaahay loogu dhawaado oo si aan nebi maxamed aan ahayn wax khayri kuma jiro qaacida caynkaasi ayaa markaa ay fahmeen saxaabadu ridwaan ullahi calayh qof kastoo la yimaado markaa cibaado aan sharci ahayn ama cibaadadii ula yimaada qaab iyo kayfiyad aan markaa shareecada ku soo aroorin waa ku inkiri jireen waa ku diidi jireen waxaanu garanaa afarka warinaya imaamu daarimi raxmatullaahi calayh fi sunani fi muqadimati sunani abuu muusa alashcari markuu arkay qoomkii masaajidka fadhiyey ee markaa qururuxa urursaday ee lahaa sabbixuu miya halliluu miya kabiruu miya ee tamar kastoo markaa ay ridaan xabad qururuxa ay tuurayeen markii uu soo dul istaagay wuu la yaabay waxaanu horu arki jirin iyo qaab loo cibaadaysanayo oo waktigii nebi maxamed aan loo cibaadaysan jirin buu arkay wuxuu u tegey cabdullahi ibnu mascuud radia allahu canhu deetana wuxuu ku wuri ya aba cabdiraxmaan inii ra'aytu fi lmasjidi aanifan amran ankartuhu walam ara walilaahi alxamdu ilaa khayr masaajidka waxaan ku arkay buu ihi goor dhaweyd arrin aan diinay naftayda ka boodtay oo waxaanu arki jirin waktigii nebiga calayh salatu wasalaam laakiin waxaan arkayey dee khayr bay ahaayeen macanaa cibaado un baa laga wadi iyo khayr maxaad aragtay bui wuxuu ihi haddaad sii noolaato waa arki doontaa ina mari markii xalaqaadka ay dul istaageen cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu waxa uu ku yidhi qoladii xalqadaa fadhiday war maxaad samaynaysaa wallahi ya aba cabdiraxmaan ma aradnaa ila alkhayr bay dhahay wallahi aba cabdiraxmaan khayr mooyaane ujeedo kalo aanu leenahay ma jirto ilahay un baanu doonaya inu dhawaano waxa uu yihi yaa qowm yaa ummata muxamed maa asraca halakatakum ummadda nebi maxamed ee halaagiina maxaa ka dhow hadihi iyaabu nabiyikum lam tubla wa aaniyatuhu lam tuksar rasuulkiina calayhi salaatu wasalaam dharkii uu ka dhintay weli may baaliyoobin weelkii uu ka dhintayna weli may jajabin manaa dhimashadiisu way dhaweyd wayar macno dar dhaweyd buu idinka haddana waxaad la timaadeen dariiqadan cusub imisa ayaa mid khayr doonaya kam min muriidin lilkhayri laa yudriku imisaa khayr doonaya khayrka aan gaadhahayn waddadiisii mid aan ahayn buu maraya ila khayr ilaahay tabaaraka watacaala samee buu ku yidhi sidaad u samayn lahaydna nebi maxamed baa lagugu soo dhiibo ku baray ee laguma odhan sidaad doonto kadib waxau yidhi imaa inaad la timaadeen waddo ka khayr badan tii nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam iyo imaa inaad tihiin albaabkii baadida kuwa kasii baxaya miyay suurtagalta inay la yimaadaan waddo ka khayr badan tii nebi maxamed albaabkii baadiday kasii baxayeen sidaa awgeed baa waxaa la arkay nimankaasi badankooda oo yowmu naharawaan khawaarijta la socda lianna albidcata tajiru ilaa ukhtiha bidcadu mid kale kuusii jiidayso falamaa zaagu azaaqa allahu quluubahum markaad sunnada nebiga aad taaka ka leexato shibri markaad ka leexato taakadaasi leexashadaasi waxay kuu jiidaysaa inaad marka dambana aad ka leexato dhudhun dhudhunkaasina tallaabo tallaabadaasina waxa weeyaan kilomitiraat wahaakada xataa marka dambe waxa weeyaan aad noqoto aad aad kufriyo aad gaalowdo siduu yihi cabdillahi ibnu mascuud radia allahu canhu laa tatrukuu sunata nabiyikum fatakfuruu haka tegina sunada nebigiina iyaydan gaaloobin macnaheedu waa maxmed bitarki sunna ayaa lagu gaalooba qofka hadduu sunno ka tago wuxuu ka warramayaa ma'aalkii caaqibada maxanaa sunnadii markaad ka tagto waxa weeyaan meesheedii bidcaa buuxinaysa bidcadina mid kale u yeedhanaysaa wahaakada midba midba u yeedhanaysaa walbidcatu waa bariid lkufri bidcadu waa dhambaalkii kufrigu iska soo horraysiinayey dabeetana caaqibadaadu waxay noqonaysaa marka dambe inaad midladalaad ka baxdo wahaakada ayaa waxa weeyaan cabdullaahi ibni cumar agtiisa waxaa ka hindhisay nin markaasaa wuxuu ihi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah cabdillaahi ibni cumar wuxuu yihi waana aquul alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah walakin ma haakada callamanaa rasuulu llahi sala alla alay wasalam alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llah waa hadal sidiisa u wanaagsan waa hadal isagu sidiisa u dhaleecaysan maaha laakiin markaanu hindhisno inaanu sidaan nidhaahno nebigu namu barin alxamdu lilah inaanu nidhaahno ama alxamdu lilah calaa kulli xaal ayuuna baray wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi banaad ku dartay adigu adigaa jeebkaa kala soo baxa waa min albidac almuxdath mana ahaynu cabdullahi ibnu cumar masalliga nebigu diidana cabdullahi ibnu cumar muu diidanayn laakiin wuxuu leeyay shaygii cibaadaah ee rasuulku ina baray sidiisa aynu xifdino aynu ilaalino waxbana yaynaan ku darin waxbana yaynaan ka dhimin laakiin nebiga calayhi salaatu wasalam haddaad doonaysa inaad ku sallido sidaada ugu salli haddii ka warran qofku salaada markuu tukanayo faataxada markuu dhammeeyo uu salliga nebiga ka dambaysiiyo cish raayukum yuqaldee sheekh mse usaxsayin qofku markuu faatixadii dhameeyey wuu xidhay faatixadii buu akriyey salligii nebigu allahuma salli calaa maxamed ayuu ayuu ka dambaysiyey saxabis waa khalad uma salliga nebiga khalada nebigii waa ku salliyayahay meeshii baan ahayd sax jazaka allahu khayr ha khulaasadu waa taa macnaa salliga nebigu sidiisa khalad uma ahe meeshiisii meelaada ha dhigin salliga nebigu salaadda halkuu ka galaa markaad ciyaad kala dhamee soo maaha haddaad soo rarta ka waramo markaaad dhigto faatixada dabeed waa khalad salligaa khalada maaha macnaheedu nebiga in lagu salliya waa mid sharciya laakiin halkan in nebiga lagu salliyo looguma talagelin in faatixada la akriyo suurad laga dambaysiya lagu talagalay wahaakada qofku markuu hundhiso alxamdulilah inuu yidhahdo nebigu sharciyey inuu nebiga ku salliyo lama sharciye laakiin aadaanka dabadi in marka ducada uu akriyo nebiga uu ku salliya waa sharciyadu marka dadku had iyo jaraale waxay u fahmayaan marka la idhaahdo shaygan meeshiisi meelaana adhigina in cibaadadii khayrka sidiisa loo diidan yahay wahaakada saciid ibnu musayib nin baa ku ag tukanayay bacda salaati alfajr salaada subax kadib ninkaas wuxuu tukanayay rakcatayn yuksir fiihimaa min alrukuuci wasujuud labadaa ragcadood rukuucda iyo sujuudda uu farabadinayo deetana wuxuu ku uhi ya cabdallah dac salaataka haadi laa tudkiluka annaar waan addoonka ilaw salaadan iska da ayaanay naarta ku gelin ninka wuxu uhi oma salaad baa naarta ay gelinaysa wuxuu ihi salaadi naar ku gelin maysa mukhaalafatuka lisunati nabiy alayhi salaatu wasalaam baa naarta ku gelinaysa khilaafkaad khilaaftay sunadii nebigaada iyo waddadiisii ayaa naarta ku gelinaysa ee aad u cibaadaysanaysa markaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu u cibaadaysan marka cibaadaadkii waxaa asal u ah inay yihiin kuwa albaabkoodu uu xidhan yahay ilaa waxa weeyaan sharcigu uu inoo furayo waxaa taas ii xoogeynaya cibaado maxaa la yidhahdaa waxa ilaahay uu jeceliyo raalli uu ka yahay soo maha sidee baad ku garanaysaa shaygan inuu ilaahay jeceliyo raalli uu ka yahay kayfa tacrif ma adigu wixii aad raalli ka noqotay aad jeceshahay ayuunbaad aaminaysaa inuu ilaahayna jeceliyo raalli u ka yahay may waxaynu ku garanaynaa sheegan inuu ilaahay jeceliyo raalli u ka yahay inuu ilaahay tabaaraka watacala inoo sharciyey saasaynu ku garanayna laakiin shay aanu ilaahay inoo sheegin inuu cibaado iyo qurbo u yahay inuu jecel yahay raalli u ka yahay inuu inoo sheegin inagu haddaynu iska nidhaahno ilahay baa sicebo raalli ka ah waxay noqonaysaa qawlun cala allahi bigayri cilm ilahay inaynu ka nidhi waxaanu ilaahay odhan haddii markaa laba qof ay cibaado isku qabsadaan cibaadatu waa sharci iyo sharci maaha qof kale waa sharci baa daliil laga rabaa laabudda an yaatiya bidaliil qof kale cibaada sharci ma asalkiibu ku taagay waayo asalka ayaa waxa waa inaanay cibaadaadka shay inaanu mashruuc ahayn ilaa wixii shar- ilaahay uu sharciyey mooyaane waxaa marka iyaduna muhima inaynu ogaano cibaadadu laa tasbutu ila bidaliili khaas cibaadadu waxay ku sugnaan kartaa un daliil gaara oo iyada ka hadlaya alcibaadaatu laa tasbutu biladillati alcaama cibaadadu kuma sugnaato adilada caamka ee guud tusaale ahaan nin baa waxa weeye nebiga alayhi salaatu wasalaam ku salliya faatixada markuu akriyay kadib salaada dhexdeeda marka la odhan war hebelo maxaad waxaa u samaynaysaa wuxuu leeyahy soo ka yidhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam man sallaa calaya maratan sala allahu calayhi biha cashra ninka hal mar igu salliya ilahay toban jeer buu ku salliya waxaa leena kani waa xadiis caama salliga nebigu inuu mashruuc yahay unbuu ka hadlaya laakiin meed haysaa daliil gaara oo leh faatixada marka akridaan dabeed salliga nebiga akriya waamay somaadi kii hindisada dabeed saasoo kale nebiga ku saliyey hadduu adilada caamka salliga nebiga ka hadlisa daliishado waxaan leenahay cibaadaadku daliil khaasa ayuunbay ku sugnaadaan laabudda waa in la helo daliil khaasa oo gaara sidaa ogeed baa rasuulka sala alay wasalam qoomkii markaa guryaha rasuulka tegay cibaadaadkii soo waraystay xadiidka bukhaari warinayo min ariiq xumayd ibn abi xumayd atawiil can anas midkood wuxuu yidhi anuu dumarba guursan maayo midkoodna muxuu yidhi seexanba maayo midna wuxuu yidhi waan soomanaanaya raashinka waan iska daynaya waxa ay deliishanayen markaa adilo caamay deliishanayeen oo ka hadlaysa ijtihaadka cibaadaadka in lagu ijtihaado lagu dadaalo haddana rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi man ragiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnadeeda iska naca ee wadayda ka leexa naga mid maha markaa iska ilaali alcibaadaatu laa tasbutu biladillati alcaama wa inamaa tasbutu bidaliil khaas hadday cibaadaadku ku sugnaanayso adilada markaasi caamkaa mamay jirteenba waxay dhahdaan bidca idaafiya waayo ma min bidca idaafiya ilaa waxaa la hoosgelin karaa daliil caama la hoosgelin karaa culimaduna waxay tilmaameen bidcadu inay uqaybiso bidco xaqiiqiya iyo bidca idaafiya bidca xaqiiqiya macneed waa maxay? waxaanu asalkiisu oo mashruuc ahayn in ilaahay loogu dhawaado sidayna qoraxda istaagto kale iminka oo tirada istaaga halkaa masaajidka hortiisa qoraxda istaagayo ayaan ilaahay ugu dhawaanayn hadi waa bidca xaqiiqiya bidca idaafiyana waxa weeyaan shaygu inuu asalkiisu mashruuc yahay laakiin aad u samayso qaabkii la sharciyey qaabaan ahayn ama tiradii la sharciyey tiraan ahayn ama wakti adigu aad u samayso gaara ama meel gaara saa ogeed culimadu waxay dhahdaan cibaadadu laabudda waa inay sharciga ku waafaqdo lix arrimood jinsigeeda waa inay ku waafaqdo oo waxaan inuu cibaado yahay waa inay sharciga horta ku sugnaato waa inay ku waafaqda cadadka tirada oo haddii cibaadada sharcigu uu tiro u gooyey tiradii inaad ka badiso maaha adigu salaada ursa afar maaha haddaad shan tukata ka hor waa khalad sooma haddii aanu sharcigu cibaadadan tiro go-aan u goyna adigu tiraha u samayna sida dikriga iyo xuska ilaahay oo kale iska mutlaqa iska sii daysan oo odhan maalintiiba saddex boqol oo jeer baa subxaan allahi odhanaya maxaa saddex boqol uga dhiganaysa adigu haddaad haddaad ka haddaad ka badin karto ka badi inta adiga aad ku suurta gasha waktigaaga firaaqadaada awooddaada wadun khayr wakti laakiin adigu tiro baan ha u goyno shareecadu aanay goyn saasoo kale waxa weeyaan waa inay shareecada ku waafaqdo makaanka meesha lagu samaynayo haddii shareecada aad sidii meel gooniye ku samay dee waa in meeshii lagu sameeyo haddaana shareecadu meel gooniye u xadidinna adigu meel ha u xadidin marba meesha ay kugu haleesho iyo meesha ay kugu suurta gasho iyo meesha aad awood ugu hesho ku samee saasoo kale xagga waxa weeyaan zamanka waktiga waa inay shareecada ku waafaqdo oo haddii shareecadu wakti go-aan cibaadana u yeeshayna waktigeedii gudo ha kana hor u maranin ha kana dubdhigin haddaanay shareecadu wakti go-aan u yeelinna adigu wakti go-aan ha u yeelin ilaa adigu musharic ma tiidi waxba ma sharciyeysine ee waktiga adigu ay kuu suurta gashaad awoodideed firaaqo u heshidoon la kaala cibaadada saasoo kale waa inay shareecada ku waafaqdo kayfiyada qaabka loo samaynayo haddii cibaadadaasi kayfiye mucayana qaab mucayana in loo sameeyo shareecadu ay goysay kayfiyada iyo qaabkaa mucayanka adigu u samee sida salaadan oo kale idinka aan tukanayno sifat salaati nabiy alayhi salaatu wasalaam waa macruuf salluu kamaa ra'aytum in usalli buu nabi haddaana shareecadu kayfiyad iyo qaab gaara aanay u yeelinna adigu dee ha u yeelin laa tajcal laha kayfiyatan mucayana ee marba sida ay kugu suurta gasho un waxa weeyaan u samee cibaadadii tusaale ahaan iminka in qur'aan qofku maalintii u akristaa waa mid waxa weeyaan sharciga laakiin tiro go-an miyaa laynagu yihi qur'aan ka akriya maalintiiba meel goonioo layidhi ku akriya may jirto kayfiyad gaaroo layidhi u akriya may jirto waa in qur-aankii in la akriyo somayaba xagtiisa la siinayo aduu markaa odhanin anigu waxaan isku laaziminayaa maalintiiba inaan akriyo laba juz kana badin maayo kana yarayn maayo labadaasaan ilahay ugu dhawaanaya anigu waxaanan waxa weyaan ku akrinayaa maalin kaste masaajidka kawnihiisa meel kala fadhiisan maayo kayfiya gaaraan u akrinayaayo waxa weyaan ceebka kor baan u qaadaya waxaan leeyahay waxaas oo dhan cibaadana asalkeedu waa mashruuc laakin waa jihaad min cindik haddaad adigu leedahay aniga firaaqadaydu waxay ii suurta gelinaysaa maalintiiba inaan laba jus akriyo ha walow maalin walba haati laba jus akri marka haddaan ula socon ictiqaada inay si gooniya mashruucu tahay in laba jus maalintaada akrida laakin hay firaaqadaas intaa ku suurta gelisa intii akri haddaad leedahay tusaale ahaan aniga isaadku wuu kulul yahay ama wuu madow yahay oo iftiinkaasaan la doonaya ha lakin haddaad ictiqaadsan tahay inayd fadli gaara helaysa haddaad koonaha fadhiisato ziyaadad markaa la timi haddaad leedahay waxa weeyaan cidaan ka mashquulinayaana ma jirto codkana markaan kor u qaado anigu waan ku khushuucaya ha sababaa keenta laakin haddaad aaminto ka hor haddaad hoos u dhigto inaan qur-aanka ajar baan lagaaga qoraay haddaad kor u qaadaan ajar lagaaga qoray marka cibaadadu waa khatiir ah amarkeeda waa in la iska ilaaliyo bidacuna baabka mucaamalaadka haddaan dee ictiqaadaanu raacin kama yimaado laakin bidcada ayay ka timaadaa baabka cibaadada ayaa dadka markaa ay ka soo gashaa shaydaankuna ibni aadamka markuu doonayo inuu lumiyo ibni aadamka mar walba kuma kuma lumiyo inuu xaqii ka gaabiyo ibni aadamka ee haddii taasi waxa weeyaan ay u suurta gasho taas u samaynaya haddii kalena waxa uu samaynaya ibni aadamka inu dhaha farabadi haafi oo waxa weeyaan halkii lagu sharciyey xuduudii sharciga ahayd ka gudub shaydaankuna waliba taas u jeceli in waxaan sharci ahayn sharci iyo diin aad ka dhigato ayuu jeceli inaad macaasida samayso iyo waxaan sharci ahayn inaad diin ka dhigato wuxuu shaydaanku jecel yahay inaan waxaan sharci ahayn diin aad ka dhigato saa awgeed ayaa imaamu malik wuxuu yihi raximah allah albidcatu axabu ilaa ibliis min almacaasi ibliis bidcada wuxuu ka jecel yahay macaasida manaa bidcada ayuu jecel yahay waayo bidcadii waxa weeyaan qofki si uga go-aano way adag diin baabu arka ilahay buu ugu dhawaanaya inuu ka toobad keenaana waa mid aad iyo aada u fog bikhilaaf waxa weyaan macsiyadan oo arka inay xumaan saa markayn leenahayna waa jinsu lbidca iyo jinsu lmacsiya laba marka la iskala dhigo macsiyo halkaa loo eriyey iyo bidco halkaa loo eriyey lakin maa macnaheedu in waxa weeyaan bidco kasta ay ka daran tahay macsiyo kasta macaasida qaarkood baa ka weyn bidaca markaasi qaarkood waxau leeyahay sheekhu raximahullah fain yaqac hadduu dhaco fi lxukmi xukumkii hadduu galo shakun shaki hadduu galo farjic u noqo lilasli asalkii u noqo fi nawcayni labada noocba oo ah cibaadadii iyo mucaamaladii uma tabic dabeetana asalkii raac wuxuu leeyahay haddii xukum